haben wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington
waa habeen salaasaa bisha meyna waa saddexiyo labaatan sannadka laba kun iyo toddobiyo tobanka waxaana naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lixiyo tobanka sagaaliyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o e somaali com idaacadda caawana waxaa si wada jira idinku daadiin doona xuseen barre aadan iyo weliba aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mida weeraro ay al-shabaab xalay iyo shalay ku qaadeen ilaa iyo afar iyo toban tuulo oo ku yaala gobolka shabeellaha hoose
geesiyiinta iska celinaayo oo iska celinaayana waxaan leenahay dadaalkiina dadaal ku dara caalamka iyo dowladda soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa in shacabkaasi loo gargaaro amisom gaar ahaan waxaan leenahay dadka ayagaa gargaar degdega ha loo fidiyo kuwa cadowgaana ha laga dulqaado wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii ismiidaaminta ee ka dhacay magaalada manchester ee dalka ingiriiska
booliska iyo hay-adaha amniguba waxa ay rumaysan yihiin in qofka weerarka geystay uu ahaa qof rag ah hase yeeshee waxaa hadda la ogaanayaa haddii weerarkan uu ninkani geystay keligiis iyo haddii uu ku xirnaa koox kale
sidoo kale waxaad maqli doontaan madaxweynayaasha soomaaliya iyo jabuuti oo magaalada jabuuti ku kulmay iyo weliba qarax goordhoweed ka dhacay magaalada boosaaso oo aan faahfaahintiisa idinsiin doonno waxaa kaloo aan idin haynaa xubintii dooda gaaban amuuraha maraykanka iyo weliba qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida booliska dalka britain ayaa sheegay in ugu yaraan labayo labaatan qof ay dhinteen halka sagaaliyo konton kalena ay ku dhaawacmeen qaraxii habeennimadii isniintii ka dhacay magaalada manchester ian hopkins oo ah madaxa booliska manchester ayaa sheegay inay ula macaamilayaan weerarka mid argagixiso islamarkaana ay aaminsan yihiin in weerar ka fuliyay nin keliya isagoo intaasi ku daray in badanaa ama ay aaminsan yihiin in ninka weerarka fuliyey uu sitay aalad walxaa qarxaa taasi oo uu ku qarxiyey islamarkaana uu isaguna isla goobtii ku dhintay hobkins ayaa sidoo kale sheegay in booliska iyo kooxda la dagaalanka argagixisada iyo weliba saraakiisha sirdoonku ay wadaan islamarkaana ay ka wada shaqaynayaan iyagoo raadinaya faahfaahin dheer iyo ku aadan qofka weerarka fuliyey iyagoo ay ugu muhiimsan tahay inay helaan haddii uu kelidii ahaa iyo weliba inuu shabakad ka tirsanaa qaraxa ayaa ka dhacay bannaanka xarunta manchester arena oo qaada koob iyo labaatan kun oo qof oo islamarkaana ku jiray xaflad xilligaasi
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in madaxda falastiin iyo israa'iil ay diyaar u yihiin in ay nabadda qaataan trump ayaa sidaasi sheegay isagoo ku sugan madxafka israa'iil isagoo mar labaad la kulmay ra-iisul wasaaraha dalkaasi benyamin netanyahu madaxweyne trump ayaa kulankaasi ka hor waxa uu daanta galbeed ee webiga urdun uu kula kulmay madaxweynaha falastiin maxamuud cabaas madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa wacad ku maray in uu samayn doono wax kasta oo uu awoodo si uu nabadgelyo uga dhaliyo bariga dhexe isaga oo ka celcelinaya ballanqaadadii ay hore u sameeyeen madaxweynayaashii ka horreeyey oo haddana ku fashilmay inay hadafkaasi ay gaalaan madaxweyne donald trump ayaa gudbinaya dheelitirka miisaaniyadda dowladda isagoo yaraynaya barnaamijyo badan oo arrimaha bulshada ah kuwaas oo dadka saboolka lagaga caawinaya dhanka cuntada iyo daryeelka caafimaadka xubno saraakiila ayaa xusay in faahfaahinta gudbinta madaxweynaha ee qorshaha u daraska ee isticmaalka rasmiga ah la shaacin doono salaasada maanta miisaaniyadda madaxweyne trump ayaa ay ku jiraan saddex dhibi lix trilyan oo ay ugu waawan yihiin siddeed boqol oo bilyan oo laga jarayo caawimada caafimaadka taasi oo la filaya inay ka timaada aqalka caada beddelkii hore ee madaxweynihii hore ee barack obama iyo weliba isbeddella kale sidoo kale waxaa ku jira boqol iyo koob iyo sagaashan bilyan oo laga yaraynayo barnaamijka caawinada cuntada kaasi oo haatan u adeega afartan milyan oo qof waxaa sida oo kale laga jarayaa barnaamijka deymaha koolajyada iyo weliba banshanka shaqaalaha dowladda halka kharashaadka halka kharashaadna lagu dari doono dhanka militariga
ciidanka maraykanka ee ka howlgala bariga dhexe ayaa sheegay in ay weerar cirka ah oo ay maanta qaadeen ku dileen toddoba maleeshiyaadka alqaacidada ee dalka yemen maleeshiyaadkan ayaa lagu waxaa lagu weeraray xarun ay ku leeyihiin gobolka ma'rib ciidanka duulaanka fuliya oo ka tirsan centcom ayaa sheegay in weerarada noocan oo kale ah ay suurtagelinayaan inay ka hortegaan ama ay kala dhantaalaan qorshayaasha argagixisada maraykanka ayaa sheegay in weerarkani uu fuliyey kadib markii taageer ay ka heli waayeen ama ay ka heleen taageeraan dhacda dowladda yemen diyaaradaha dagaalka ee maraykanka ayaa horeyba u beegsaday alqaacidada yemen bilihii maarsi iyo janaayo ayay weeraro kala duwan ku qaadeen deegaano ku yaal dalkaasi yemen weerarkii janaayo ayaa lagu dilay anwar al cawlaqi iyo gabadh sideed jir ahayd oo uu dhalay wararka ka imanaya magaalada boosaaso ee gobolka bari ayaa sheegaya in qof isusoo midaamiyey uu isku qarxiyay bar control oo ay ciidamada puntland leeyihiin ciidamada puntland gaadiidka ay ku baarayeen oo ku taala bartamaha magaalada inta la xaqiijiyey ilaa iyo hadda afar qof ayaa ku dhimatay waxaana khadka haatan si toosa ugu jirta waryaheena faadumo yaasiin faadumo maxaa faahfaahina oo ad naga siin kartaa qaraxan
halkan aad ayaa umahadsan tahay qaraxan oo ahaa qof isu soo nidaamiyey ayaa waxa uu la beegsaday goob ay ciidamada amniga ku baarayeen gaadiidka oo ku taala bartamaha magaalada boosaaso agagaarka dowladda hoose taliyaha qeybta gobolka bari kornel cabdixakiin yuusuf xuseen oo aan kadka telefoonka kula xiriiray ayaa v o a u xaqiijiyey in qaraxan ay ku dhinteen hal askari iyo laba qof oo shacab ah iyo ninkii isnidaamiyey waxaa kaloo uu ii sheegay daawaca hal askari iyo iyo saddex qof oo shacab ah xuseen oo goobjoogayaal ayaa v o a waxay u sheegeen in khasaaruhu uu intaa ka badnaan karo inay jiraan dad shacab ah oo goobo kale oo caafimaad la geeyey isbetelka guud ee magaalada boosaaso ayaa la geeyey dhaawaca qaar ka mid ah walow ay dadka howlwadeedanada caafimaadku ay mashquulsan yihiin oo tirada dharta ah aysan v o a u xaqiijin taliyaha qeybta waxa uu ii sheegay askariga dhintay inuu yahay askarigii baaraya gaadiidka sida tooska u baarayay inuu ahaa qaraxanina uu yahay mid uu nin isku midaamiyey qaraxa xambaarsan waatay faaduma haddaad faahfaahin naga siid meesha uu qaraxu ka dhacay ma waxay ahayd saldhig ay ciidamadu leeyihiin mise goob control oo wax ku baarhaan
maya iskuhays abriridooda weeye oo dhinaca dowladda hoose ayaa ka ah dhinacna hoteelka jubba ayaa ka ah dhinaca rugta ganacsiga ayaa ka ah dhinacna goobo ganacsi ayaa ka ah marka waa meel gaadiidku ay si aadah dadka iyo gaadiidkuba u maraan oo halbowlo u ah magaalada marka dadka badigood waxa ay kasoo baxeen salaadii maqrib aad bay u buuq badnayd waxaa la sheegaya xuseenow in firir dad badan oo firir uu gaaray ay jiraan marka wararka xaqiiqdooda gadaal ayaa laga heli doonaa warku hadda ayay cusub yahay ma jirtaa ilaa iyo hadda intaad ka warqabtid cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaas
maya warka wax masaac ka yar ayaa hadda qara ku dhacay marka wax cid sheegatay ma jirto ciidamada ammaankuna waxay ii sheegeen in wax rasaasa aysan jirin oo weerarka aysan jirin waxyeeladana waxaa geystay qaraxaas ninka isnidaamiyaha u adeegsaday isaga ayaa goobta ku dhintay waxaa ku dhintay laba shacab ah iyo hal askari oo kii gaadiidka baarayay afar qofna dhaawaca waa sida taliyuu yiri hase ahaatee goobjoogayaasha waxa ay sheegeen in dhaawacu iyo dhimashadu intaa ka badan yihiin laakiin xuseen oo lama hubo warkaas oo waana xaqiijin doonaa insha allah aad iyo aad aad iyo aad bay umahadsan tahay faadumo yaasiin oo inooga soo waramaysay magaalada boosaaso iyadoo khadka telefoonka si toosa ugu jirta
sidii aad idaacadayda galabtaba ku maqlayseen dhegaystayaal wararka ka imanaya gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in maleeshiyo ka tirsan al-shabaab ay xalay weerar ku qaadeen ilaa iyo afar iyo toban tuulo oo ku yaala inta udhexaysa afgooye iyo marka mas-uuliyiinta gobolka shabeellada hoose iyo maamulka koonfur galbeed ayaa ku eedeeyay al-shabaab in ay salkicinayaan dadka rayidka haddaba waryahayaga mukhtaar maxamed cadoosh ayaa warbixintan goordhoweyd noo soo diray deegaano badan oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan ayay kooxda shabaab weerar ku soo qaadeen kuwaasi oo qaarkood ay ku sugneen ciidamada dowladda iyo amisom guddoomiyaha deegaanka namber konton cabdulaahi cali axmed waafow ayaa v o a u sheegay in shabaab ay weerareen ilaa afariyo toban tuulo oo ku yaala inta u dhexaysa deegaanka shalaambood iyo degmada afgooye oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan guddoomiye waafow wuxuu sharaxay weerarka shabaab ay ku soo qaadeen tuulooyinkaasi iyo khasaaraha ka dhashay
ay ku soo qaadeen qoladii shabaab ee nabaddiidka ahaa shacab degan deegaanka shalambuud ilaa iyo muur intu dhexaysa weerarkaasoo aad u ballaaran afar iyo toban tuulo ayay weerar ku soo qaadeen afartii iyo tobankii tuulu way gubeen isla markaasu ciidama kama aysan dhogeyna soona haaso ciidama ayaa ku baxay dhowr tuulu waa laga ceemiyey waa laga waa laga buriyey kadib waxay bilaabeen dadkii iyo xoolihii inay qafaashtaan xool badan bay qafaashteen ay qaateen dad badan oo shacab ah ayay maaragtay wateen ay nolol ku wateen ilaa iyo haddana lama haayo nolol iyo geeri meel cirbijaan ay dhigeen lama haayo dadkii dadkaas markii u yaryihiin waxaa lagu qiyaasayaa soddon ilaa iyo afartan rag oo dhalinyaro iyo odayaal iskugu jira sidoo kale xool ari lo geel way qusadeen waxaana ogaanay inay maaragtay dhaafsiyeen janaali iyo eriyadaasa habeen bay noqotay sidoo kale waxay weerar culus ku soo qaadeen degmada lamber konton magaalada saddex jaama ay kasoo galeen sidoo kale tuulada muuri ayay weerar kusoo qaadeen laba jah ay kasoo galeen ciidamada dowladda ayaa joogay iskacaada culus bay kala kulmeen ujeedkoodu wuxuu ahaa muur inay gugaan lamber konton inay dad qabadsiiyaan ay gugaan falilaahi alxamdu ciidamada dowladda iyo amisom iska kaashanaaya ayaa ka hortegay difaaci culus ayaa loo dhigay waana laga difaacay magaalooyinka sidoo kale tuulooyin ay markaas dad qabadsiiyeen oy baareen ciidama ayaa kasii gaaray in badan waa la dumiyey laakiin afar iyo toban tuulo ayaa bastay dadkii deganaa wixii nolol ay ku wateen wixii cagooda ku baxsidii ay eeday guddoomiyaha namber konton cabdulaahi waafow wuxuu kaloo sheegay inta badan deegaanada ay soo weerareen kooxda al-shabaab inay ahaayeen kuwa aysan ku sugnayn ciidamada dowladda sidaasi darteed aysan wax iska caabina kala kulmin dad badanna ay deegaanadaasi nolosha ku kaxaysteen markii hore waxay yacni weerar ku soo qaadi jireen meelaha fariisamada ciidamada baraha ciidamadu ayay mar waliba beegsan jireen hadda waxay keentay shabaab baahi baa qabatay aad bay u dhibtootay way baahatay ma haysato dhaqaale ma haysato maxaa la yihahdaa baabuurtii iyo waxyaabihii lacagaha laga guri jiray wixii way go-een caqadu xoogaa way dhiiqowday baawur ma laha wax ma laha waxay ku soo kaceen shacabkii inay xoolihii ka qunsadaan xoolihii dhacaan yacni wax ay u aabiyelahayaan haba yaraatee ma laha geel lo ari waxay qunsadeen hadda aanadan cabow weli way si qumanooyiin marka go-aankooda waxa weye xoolahaasay inay qunsadaan ay hoodka toortoorow iyo qoryooli korkiisan ay la galaan ay halkaasay xoolahaas ku cunaan ay biiftaan ujeedka ay shacabka kusoo weerareen intaas waaye wax dhici jiri ma ahin in shacab la weeraro
madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan ayaa isna shir jaraayad oo maanta baydhabo uu ku qabtay wuxuu cambaareeyey weerarada shabaab ay ku soo qaadeen deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose isagoona sheegay dhibaatooyin inay u geysteen kooxda al-shabaab dad aan waxba galabsan dagaal uu jeedii ka jeedin lahayn oo dadka ku dhammeeyo dadka dhibaateeyo dhibaatooyinka ay ku wadaan ee guryaha ay gubaayaan iyo dadkaay afduubanayaan iyo ilmaha aan waxba galabsan oo ay dilayaan runtii aad iyo aad aan u ambaaraynaynaa waxaan caalamka iyo dowladda soomaaliyeed aan baaq ugu jeedinaynaa ummadda ayadaa in loo soo gargaaro kuwa cadowga oo dhibaatada ku hayo dowladda soomaaliyeed ciidanka dowladda federaalka militariga iyo booliiska iyo ciidamada amisom oo aagagaas ku sugan inay tillaabo degdega oo kuwan tillaabooyinka ay qaadeen ka jawaabayso oo ay soo afjarayso oo dadkaas nabad iyo deganaasho iyo dowladnimo ay ku helaan in la siiya aan ka codsanayna runtii aad iyo aad iyo aad aan ugu xunnahay dadkaas meesha lagu dhibaateeyey intii ku dhimatay oo gacanka gardara dishayn allaha u naxariiso kuwa ku dhaawacmay allaha caafiyo geesiyiinta iska celinaayo oo iska celinayana waxaan leenahay dadaalkiina dadaal ku dara caalamka iyo dowladda soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa in shacabkaasi loo gargaaro amisom gaar ahaan waxaan leenahay dadka ayagaa gargaar degdega ha loo fidiyo kuwa cadowgana ha laga dulqaado oo ha laga fogeeyo marka gobolka shabeellada hoose wuxuu ka mid yahay gobollada ay saamaynta ku leeyihiin kooxda al-shabaab waxaana marar badan soo noqnoqday weerar shabaab ay ku qaadeen deegaana gobolka shabeellada hoose ka tirsan mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
madaxda caalamka ayaa si weyn u cambaareeyey weerarkii xalay ka dhacay magaalada manchester ee dalka britain kaasi oo la xaqiijiyey in qof isa soo midaamiyey uu la beegsaday dad ka soo baxay garoon ay ka heysaysay mid ka mid a fanaaniinta ugu caansan dalka maraykanka oo lagu magacaabo arina grande booliiska waxa ay sheegeen ilaa haatan qof in ay dhinteen sagaal iyo konton kalena ay dhaawacmeen ra-iisul wasaaraha britain ayaa goodhow booqatay magaalada manchester weerarka waxaa mas-uuliyaddiisa sheegatay kooxda daacish wararkii ugu dambeeyey ee weerarkaasi waxaa goodhoweed magaalada london nooga soo diray waryaheena ridwaan xaaji cabdiweli dadka ku dhintay weerarka waxa ay gaadhayaan laba iyo labaatan qof sagaal iyo konton qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen weerarkan waxa uu ka dhacay goob ay ku sugnaayeen kumanaan qof oo ku taalla magaalada manchester waxaana uu dhacay wax yar kadib markii halkaasi lagu soo gebagabeeyey heese ay soo bandhigaysay fanaanadda u dhalatay dalka maraykanka ee ariana grand booliiska ayaa sheegay in ninkani geystay weerarka uu isla goobta ku dhintay booliiska ayaa nin saddex iyo labaatan sana jira ka soo qabtay deegaanka jolton ee koonfurta magaalada manchester waxaana looga shakisan yahay in uu xiriir la lahaa weerarkaasi xalay ka dhacay magaalada booliiska ayaa shaaciyey ilaa iyo hadda in dadka weerarka ku dhintay ay ku jirto gabadha lagu magacaabo georgina kalanda oo ahayd siddeed iyo toban sana jir ardayada weerarkaasi dadka ku dhintay waxaa kaloo ka mida gabadh yar oo da'deedu ay tahay siddeed jir gabadhaas oo lagu magacaabo safi rose qoysas badan ayaa baraha bulshada soo dhigay muuqaalada carruurtooda iyaga oo baadi goobaya ra-iisul wasaaraha britain teresa may ayaa sheegtay in dadka reer manchester iyo guud ahaan dalka britain ay dhibbane u noqdeen weerar argagixiso oo bahalnimo ah weerarkaas oo lala eegtay ayay tiri carruur yaryar oo nugul ra-iisul wasaaraha ayaa sheegtay in hay-adaha amniga ee dalku ay rumaysan yihiin in ay garanayaan qofka geystay weerarka hase yeeshee weli aan lahayn caddaymo dhammaystiran booliiska iyo hay-adaha amniguba waxa ay rumaysan yihiin in qofka weerarka geystay uu ahaa qof rag ah hase yeeshee waxaa hadda la ogaanayaa haddii weerarkan uu ninkani geystay keligiis iyo haddii uu ku xirnaa koox kale booliiska iyo hay-adaha amnigu waxaa la siin doonaa dhammaanba waxa ay u baahdaan si ay u soo dhammaystiraan baaritaannada wixii dhacay booliiska iyo hay-adaha amnigu waxa ay rumaysan yihiin inay garanayaan qofka weerarka geystay hase yeeshee xilligan aysan ka hor dhacayn baaritaannada socda isla markaana aan la xaqiijin karin magaca qofka ra-iisul wasaare mey ayaa shir guddoomisay kulan deg deg ah oo looga hadlayay weerarkii dhacay ra-iisul wasaaraha britain teresa mey ayaa booqatay goobta weerarku uu ka dhacay waxaa kaloo ay booqan doontaa cisbitaallada dhaawacyadu ay yaallaan iyadoo sidoo kalena la kulmi doonta ehelada iyo qaraabada dadkii ay dhibaatooyinku soo gaadheen weerarkan ayaa noqonaya kii ugu xumaa ee dalkan soo mara tan iyo toddobadii julaay sannadkii labada kun iyo shanta oo labaiyo konton qof ay ku dhinteen weerare argagixiso oo ka dhacay london sacdi cigaal waxa ay ka tirsan tahay hay-adda la dagaalanka xagjirnimada ee fataax foundation ee fadhigeedu uu yahay magaalada tan london wallaahi dadka horta muslimiinta anoo sacdi ah u hadlaayo one of the organizationka ka shaqeeya fatax foundation horta dadka muslimiinta ah aad bay ogaaga xun yihiin wax dhacay midda xigta dadka muslimka ah inay maxaa la dhahaa baqaan maa because waa dad daacad ah waxaan waxa dadka suubinaayo waa dad maskaxda laga qabsaday oo xagjir ah marka dadka muslimka inay soo baxaan waaye waa inay tusaan maxaa la dhahaa adduunka oo dhan anaka inaan waxaan ku dhex jirin waa inaan qayb weyn ka qaadanaa bulshada waa inaan maxaa la dhahaa ummadda la shaqeynaa si munaasib ah marka qof waxaan dhibaato cilaaqaad way keeni kartaa waxay keeni kartaa cunsurinimo dadka aan aada u fakereynin marka ummadda maxaa la dhahaa muslimka ah especially ummaddeena soomaalida ah dhallinyaradeena iyo iyarkaaha ilmaheena dadkeena inaan wacyigelinno waayo waayahay haddii eh, weeraradan en, oo dabcan baaritaankooda hadda uu socdo ugu dambeyn la yidhaahdo waxaa ku lug leh eh, dad xag jira oo muslimiin ah saameyn intee leeg ayay dadka muslimiintu kala kulmi karaan guud ahaan dalkan britain wallaahi ani umalayn maayo saameyn inay kula kulmi karaan because dadkan waxay rabaan anaka fikraddeena markaan fiirinay dadka dadka wax fahamsan qofkii ildeergarab ah wuxuu fahmayaa inay rabaan ummadda inay isku diraan ummadda inay kala qaybiyaan marka waa anaka inaan ka shaqeynaa si wanaag ah ummaddeena horkacnaa oo dhahnaa waxaan anaka manihin uma ee dadkeena oo maskaxda laga qabsan rabana waa inaan badbaadinaa oo ilmaheenana ilaashanaa
dadka ku dhaawacmay weerarka oo carruur ay ku jiraan ayaa lagu daweynayaa sideed cisbitaal oo ku yaala magaalada manchester iyo hareeraheeda booliska magaalada manchester ayaa sheegay in weerarka manchester ka dhacay uu yahay dhacdo argagax leh oo horay aan magaaladaasi u soo marin islamarkaana baaritaanna ay wadaan waxaa kor u kacay hanjabaadaha weerarada argagixiso saddexdii sano ee lasoo dhaafay dalkan britain taas oo ka dhigan suuragalnimada weeraro mar kasta dhici kara wixii ka dambeeyey weerarkii ka dhacay westminster oo u geystay khaalid masuud bishii maarj waxaa booliska iyo hay-adaha amniga dalkuba ay ka digayeen weeraro kale oo dhici kara ridwaan xaaji cabdiweli v o a london
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ayaan idin leenahay fiid wacaano wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba waxaad la socotaan idaacaddaydii fiidnimo idin ka imanaysa v o a washington taliyaha booliska soomaaliya jenaraal cabdixakiin daahir saacid ayaa faahfaahin ka bixiyey qorshaha lagu xaqiijinaya amniga magaalada muqdisho waraysi uu siiyey v o a ayaa taliya saacid u sheegay in hadda ay u bilowday qorshe ciidamo gaara ay kula wareegayaan amniga madaxda dowladda meeshana laga saari doono dhammaan askarta aan ku jirin howlgalka amniga ee socda waraysiga haddaba waxa uu taliyuu siiyey waryahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle taliyaha booliska soomaaliya jenaraal cabdixakiin daahir oo waraysi gaara siiyey idaacadda v o a ayaa sheegay in hay-adaha amnigu ay bilaabeen howlgalka xaqiijinta amniga ee dhowaan ay ku dhawaaqdo xukuumadda ra-iisul wasaare khayre Ee, runtii dowladdu waxay ka soo saartay mawqif cad iyo go'aano ee, lagu sugayo ee, tallaabooyin isku xiga oo sharciga waafaqsan ee, sugidda amniga badbaadinta ee, nafta iyo hantida shacabka soomaaliyeed iyo dhammaan adduunka wixii dhibaato u geysanaya oo ah ee, kuwan dhagaraqbayaasha ah ee, howlgalladaas si fiican bay u socdaan waxaa aada iskaga kaashada dhammaan ciidamada amniga oo dhan Ee, waxayna runtii u istaageen inay meel walba ugu galaan cid walba oo ka shaqaynaysa howl amni darro taliyaha ayaa weydiiyey waxa ay ka yeelayaan askarta dowladda ee qaybta ka amni darrada ka dhacda muqdisho sida dilkii loo geystay wasiir siraaj cabaas wax weynaan laga qabtay dowladdu waxay qab- qaaday tallaabo sharciya Een, nasiib wanaag falaalkii dhacay oo dhan maalmihii ugu dambeeyey cid walba u geysatay waa lasoo qabtay Een, wasiirka da- ninkii dilay waa lasoo qabtay sharciguna hortagaya keeskiisana waa la dhammaystiray maxkamadda ayuu hor yaallaa taas waa lagu guulaystay waqti dheer iyo baaris dheer oo la sameeyey waxaan rajaynaynaa in sharciga wixii uu ka mutaysto uu mudan doono Een, sidoo kale waxaa lasoo qaaday tallaabooyin sharciga waafaqsan oo lagu xakamaynayo arrimaha hubka waxaa taas dhinaca socota dib u habeyn lagu samaynayo ciidanka laftigiisa amniga ilaaliya mas-uuliyiinta waxaana insha allah wasa- golaha wasiiradu sidaad la socoteenba lagu go-aamiyey ciidan gaara oo loo tababaray oo ah een, ilaalada gaarka ah ee mas-uuliyiinta qaranka iyo goobaha muhiimka ah kuwaasaana noqonaya kuwa howlaha ugu badan ka fuliya magaalada caasimada ah iyo meelaha kale looga baahdo Een, sidoo kale waxaa aada usii yaraanaya een, dunuubtii ay geysanayaan ciidamada oo laftigeeda dibhaabin lagu sameeyey ciidamada dhammaantood waxaa dib loogu ceshay in tababar iyo wacyigelin iyo la xisaabtan dhaba ee lagu sameeyo khubarada amniga ayaa sheegaya in muqdisho ay joogaan askar u badan kuwa militariga loola baahan yahay in laga saaro haddaba muxuu yahay qorshaha amni ee laga damacsan yahay askartaasi waa ciidana waa ciidan lagu ogyahay oo amnigii loogu talagalay oo la socda mas-uuliyiin saan kuu sheegayba ayaga dibhaabin baa lagu samaynayaa waxaana la samayn doonaa yunid gaara baabuurtooda wata dharkooda wata ciidankooda wata aan habqan ahayn taasi tababarna dib loo gasho taasi marka waxay xakameynaysaa hubkan xoogaa isdhanacayaha ah oo meesha ka jiray waxaana ay kontarolaysaa kuwa sharci darrada hubka ku wata ciidamada kale waxaa ciidamada kale kulligood dib loogu habeeyey in ay ciidan walba oo ciidankiisa la xisaabtamo howlgallada bannaanka la badiyo howlgallada gudahana qaabab kala duwan oo habaysan loo sameeyo taas waxaad ku garan kartaa taliska ciidanka booliisku go-aanka uu gaaray aniga iyo labadii talixigeenba go-aan wada jira waxaan ku gaarnay dhammaan taliya saldhig kasta oo joog jiray in laysku bedelo si isbedelkaas uu noqdo isla xisaabtan iyo dib u habeyn ciidanka ah howlgalkani ku dhawaaqda xukuumadda ra-iisul wasaare khayre intee buu xariir la leeyahay maamulada ka jira soomaaliya waxaa su-aashaasi weydiiya taliya saacid gobollada xiriir fiican ayuu ka socdaa ayuu eh, uga socdaa waxayna leeyihiin xiriir aada u wanaagsan dhacdooyin shar maandada dhacay waxaa ka mid a baydhabo ayaa waxay la hadashay en, en, puntland booliiskeeda waxay gaarsiisay en, niman dhagarqabayaala oo halkaas ka rabay inay fal ka fuliyaan isla markiina puntland waxay ku guulaysatay inay qabtaan en, nimankii intaysa falka fulin taasi marka waxay ku tusaysaa wada shaqaynta gobollada iyo maamulada iyo shacabku hadduu saa joogto u noqdo in dhagarqabayaashu aysan helaynin fursado ay ku dhibaateeyaan ama ku waxyeeleeyaan shacabka iyo ummadda iyo meelaha muhiimka xukuumadda hogaamiye ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa dhowaan hoosta ka xariiqda inay qaadi doonaan howlgal lagu xaqiijinayo amniga soomaaliya gaar ahaan amniga muqdisho iyadoo lasoo saaray qodobo quseeya ammaanka iyo sida loo wajahayo cabdulqaadir okey v o a muqdisho
aad ayuu mahadsan yahay cabdiqaadir oo warbixintaas inooga soo diray magaalada muqdisho halkaad ku socotaana waa v o a haatan aynu ku wadanaysanno codka fanaanada deeqa bil
Wagu barya baan arkaa
wanaagsan markale dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybihii kale ee idaacaddeena ayaan gudagalaynaa qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo doodii gaabneed marka hores kusoo dhowaada qodobadii warka caalamka u darkorna
booliska dalka britain ayaa sheegay in ugu yaraan labiyo labaatan qof ay dhinteen halka konton iyo sagaal kalena ay ku dhaawacmeen qaraxii habeennimadii isniintii ka dhacay magaalada manchester ian hopkins oo ah madaxa booliska manchester ayaa sheegay inay ula macaamilayaan weerarka mid argagixiso islamarkaana ay aaminsan yihiin inuu weerarkan fuliyey nin keliya isagoo intaasi ku daray in baadayaashu ay aaminsan yihiin in ninka fuliyey weerarkan uu sitay aalad walxaa qarxa ah taasi oo uu isu qarxiyey islamarkaana uu isaguna isla goobta ku dhintay hopkins ayaa sidoo kale sheegay in booliska iyo kooxaha la dagaalanka argagixisada iyo weliba saraakiisha sirdoonku ay ka wada shaqaynayaan iyagoo raadinayaan faahfaahin dheeriya oo ku aadan qofka weerarka fuliyey iyadoo ay ugu muhiimsan tahay in la helo haddii uu kelidii ahaa iyo weliba inuu ku xidhnaa shabakad qarxa ayaa ka dhacay banaanka xarunta manchester arena oo qaada koob iyo labaatan kun oo qof kadib markii madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in madaxda falastiin iyo israa'iil ay diyaar u yihiin in ay nabadda qaataan trump ayaa sidaasi sheegay isagoo ku sugan matxafka israa'iil isagoo mar labaad la kulmay ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu madaxweyne trump ayaa kulankaasi ka hor waxa uu daanta galbeed uu kula kulmay madaxweynaha falastiin maxamuud cabaas madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ballan qaaday in uu samayn doono wax kastoo awooddiisa ah si uu nabad uga dhaliyo bariga dhexe isagoo ku celcelinayay ballanqaadadii hore ee u sameeyeen madaxweynayaashii ka horreeyey inay ahaayeen kuwa fashilmay
fiidnimo wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ayaanu mar kale idin leenahay meel kastoo aad joogtaanba ciddii wararka iyo warbixinadaas ay seegaanna waxaad ka dhegaysan kartaan mar kale ama aad dib uga daalacan kartaan boggayaga v o e somaly com haatanna dalka jabuuti madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa maanta booqasho ku tegay dalka jabuuti waxaana madaxweynuhu la kulmay madaxweynaha waddankaasi ismaaciil cumar geelle sida ay booqashada u dhacday ayaa wariyahayaga ibraahim xasan daanduray aan idhaahda may dhegaystayaal sida ay booqashadaas u dhacday waxaa warbixinta nooga soo diray wariyahayaga ramadaan muuse madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle iyo madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ayaa shir saxaafadeed aad u kooban si wadajira ugu qabtay qasriga madaxtooyada jibuuti kadib markii ay labada dhinac jibuuti iyo soomaaliya ay soo dhammaysteen shir foolkafoola oo labada madaxweyne dhex maray iyo shir labada dhinac ay u dhan yihiin soomaaliya iyo jibuuti oo lagaga hadlayay danaha walaalnimo ee labada dal u dhexeeya madaxweyne ismaaciil cumar geelle oo hadalka ku horreeyey ayaa sidan ku bilaabay maalin wanaagsan waxaan soo dhoweynaynaa walaalkeen madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo waxa oo siyaarad rasmi ah noogu yimiday waddankiisa yimiday socod yacni gacaltooyo barrina nagala qaybgeli doono haddii alla yidhaahdo boorka cusub ee dooraale
madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa isna sidan tilmaamay galab wanaagsan mudane madaxweyne runtii waxaan aad iyo aad kaaga mahad celinaya sida waaltinimada leh ee aad noo soo dhoweysay aniga iyo wafdigayga oo weliba gacmo diiran qalbigu furan oo waaltinimo ah oo runtii ah waxaan filaynay waan runtii kaa filaynay weliga allahanaad la garab taagnayd soomaaliya dadka waalahaaga ah waad ku mahadsan tahay waxaan kaloo rabaa inaan kaaga mahad celiyo ciidamada reer jabuuti hiil walaal aan u bixinnay oo runtii u dhimanaya soomaaliya sidii ay xasilooni iyo nabadgelyo u keeni lahayd ilaahay waxaan uga rajaynayaa iyagana waxaan uga rajaynayaa inay guul ka soo hooyaan waana ka soo hooyeen ummadda soomaaliyeedna way ku qanacsan tahay reer jabuuti waxaan leeyahay waa mahadsantihiin walaalayaal soo dhoweynta diiran waan idinkaga mahad celinayaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan imaado gurigeygii labaad waa mahadsantahay madaxweyne madaxweyne ismaaciil cumar geelle oo ka hadlay kulankii foolkafoolka iyo kulankii loodhanna ayaa sidan noo sheegay waxa weeyaan siyaaro walaalnimo formigii xidhiirka duwaliga ah xurmaynaysa laakiin gunteedu asalkeedu uu yahay gacaltooyo iyo walaalnimo iyo wada shaqayn uu yahay waxa aan ka wada hadlayna waxa weeyaan xidhiirhka labada dowladood iyo labada dadweyne waxa weeyaan waxa aan doonayno nabadaynta soomaaliya maanta adduunkuna uu u soo jeedo waxa aan jecelnahay in aan tusno garab iyo gaashaanba inaan u nahay itaalmeeluna dhigaba yacni waxaan ka wada hadlaynaa in waa iskaashi dhinacyadiisa badan hadduu dhaqaale yahay haddii uu nabadgelyo yahay haddii uu difaac yahay haddii uu xidhiidh duwali yahay intaba ayaan ka wada hadalnay waanan ugu guddina waan u saarnay oo soo falanqaysa oo isku soo dubarida oo keenta yani arin bisil oo saxiixiisuna uu dharaar dhow noqon doono haddii alla yidhaah madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa isna ka waramay wakhtiga kooban ee uu hayo xilka wixii u qabsoomay iyo nuxurka safaradii isdabajoogee uu galay wakhtiga aan joogno hadda waxa weeye boqol cisho oo maalmo yar ay raacsan yihiin xukuumaddana waxay jirtaa bil iyo labaatan iyo afar casho ama labaatan iyo shan casho runtii curdun baan nahay laakiin waxaan aaminsanahay howlo badan inaan oo bilaaw ah inaan qabannay ummaddana rajadii ay qabeen inay dareensan yihiin in hawshu ay bilaabatay oo dee geedi socodka dowladnimo ee soomaaliya inay runtii jidkii loogu talagalay ay hayso runtii safarada anugu aan galay hadda ay ugu horreysay kenya waa la socotaan in socodka labada dal muqdisho iyo nairobi inay hadda tahay si toos ah oo aan la maraynin dhibkii faraha badnaa ee ahaa wajeer oo dadku saddex saacood ama laba saacood iyo bar ay wakhtiga ku luminayeen runtii taasna waa dee waxay ahayd guul loo baahnaa inaan inaan tago tii etoobiya waa la socotaanoo dee runtii labada dal dariska ah in xiriirkooda wanaagsanaado laisku soo dhowaado oo la wada shaqeeyo oo laiska kaashado dhanka amniga dhaqaalaha iyaduna waxay runtii kusoo dhammaatay guul waxaa ku xigay tii turkiga oo runtii calaaqaad dheer aan lahayn oo calaaqaadkaasna ay tahay inaan sii adkeenno hadday tahay dhanka amniga iyo dhanka budget supportigaan u baahannahay macdamaa hadda dhaqaalaheenu aad iyo aad u liito runtii safaradaas kulli aan galay oo hadda kii ugu dambaysay oo ahaa sacuudiga oo ay runtii noo sameeyeen ballanqaadyo aad iyo aad u faraweyn aad iyo aad u badan oo ay ka mid tahay infrastructureka in la dhiso jidad in la dhiso bildimadii dowladda kulligood dib loo dhiso erbor cusub loo sameeyo soomaaliya iyo budget support oo runtii aan wax uga qaban karno arrimaha amniga ah inayna siiyaan iyo kan haddaan halkan ku imid oo dee wanaagsan oo aan imid dalkaygii labaad oo aan ka wada hadlayno xiriirka labada dal inaan sii xoojinno iyo inaan u mahad celino dadka waalaheena reer jabuuti kadib madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo ayaa gaadhay xarunta golaha baarlamanka jabuuti isagoo halkaasi aad loogu soo dhoweeyey kadibna hadal ka jeediyey madaxweynaha soomaaliya ayaa lagu wadaa in maalinta berri uu ka qayb galo munaasibadda furitaanka dekedda cusub ee jabuuti ee dalka shiinuhu uu dhisay madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya waxaa booqashadan ku wehelinaya wasiirka qorshaynta iyo dhiirigelinta maalgashiga jamaal maxamed xasan axmed abuubakar oo ah wasiirka amniga cabdirashiid axmed oo ah wasiirka gaashaandhigga iyo yuusuf garaad oo ah wasiirka arrimaha dibadda booqashadan rasmiga madaxweynaha soomaaliya ayaa booqasho afar iyo labaatan saacadooda iyadoo lagu wada madaxweynaha soomaaliya inuu ka ambabaxa magaaladan jabuuti maalinta berri duhurnimada rabadaan muuse v o a jibuuti
haatana dhegeystayaal kusoo dhowaada doodii gabneed waatan falastiin axmed iimaan oo inala socodsiisa
wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban muddo bil ah waxaa xiran mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga waddani kuwaasoo lagu eedeeyey warar been abuura oo bulshada lagu kicinayay mas-uuliyiintaasi waxaa ka mida guddoomiyihii garabka dhallinyarada xisbiga waddani maxkamad ayaa la horgeeyey mid ka mida labadaasi mas-uulna maxkamaddu waxay amartay in la sii daayo hase yeeshee xukuumaddu weli waxay xabsiga ku sii haysaa mas-uuliyiintaasi aragtiyo kala duwan ayaa ka soo baxaya sharcinimada iyo weliba qaabka loo maaraynayo dacwadda xubnahani waxaa xubinta dooda gaban aanu ku eegaynaa arrintaasi waxaana ka qayb galaya ciid muuse maxamed oo ah siyaasad falanqeeye islamarkaana ka mida taageerayaasha xisbiga kulmiye iyo barqa jaamac batuun oo ah xogayaha cadaaladda ee xisbiga waddani aan ku hormaro ciid muuse maxamed ciid maxay taa sababta haddii mar maxkamadi ay go-aan gaartay loo sii hayo qof bismillahi raxmaan raxiim falastiin olol waad mahadsan tahay sidaa aada sheegtay mas-uuliyiinta ka tirsan xisbiga waddani mudday xidhnaayeen awalan shaksi ahaan waan ka xumahay inay mas-uuliyiin xidhnaadaan hase yeeshee dee waa wax dowladii haysato sida aada sheegtay waxaa lagu eedeeyey kicin dadweyne iyo kabeen abuurid hay-ad ciidan shalay baa maxkamad la hor keenay mid ahaan isagu waa xukuman yahay ninka xukuman dee isagu maxkamad baa xukuntay hal sanaa lagu xukumay mid ka midana waxaa la sheegay maxkamaddu inay amartay in la sii daayo hase yeeshee dadkii dacwadda ku oogayey waxay sheegeen inay ambiil ka qaadanayaan sii deyntaasi la sii daayey hanaanka sharciga runtii ay u marayaan sii deyntaasi inuu isagoo lasoo lasoo daayay ambiil ka qaataan iyo inuu usii xidhnaado waa dood kaloo gooniya hase yeeshee waxaan qabaa wax dhibaato oo ku jirta arrintaasi inayna jirin hase yeeshee hanaanka sharcigun in mar walba loo maro inay habboon tahay barqad jaamac waxaa taa xogayihii cadaaladda waddani sidee arrintan ugu qanacsan tihiin
wallahi waa mahadsan tahay walaalkaydii adigaba waa idin mahadnaqayaa akuura hore falastiina intaan su-aasha jawaabteeda gelin qur-aanku waxaa leeyahay sababul mas-uul oo sababbaa kusoo degay inamadan xarigooda sabab baa keentay oo sababta keentay waxay ahayd waddo mayri waa la banaynayaa waddadaas ayay inamadani ka hadleen si markaa dadkiina dhegaysanaya iyo walaalka dooda igula jiro iid muuse iyo adiguba aan faham guud uga qaadano sababta ay xidhan yihiin waddada waxaa layihi waxaa loo banaynayaa dardamis waddadaas waxay ku taallaa meel runtii aada ciriiri u ahayd oo toddobada sano xisbiga talada haya ee dalka haysada ay ahayd barbulowgii ilaha adeega bulshada ee baabaa caasimadu ka tahay waddooyinka biyo la-aanta leyd la-aanta kamid ahayd waana centerka magaalada waana ilmaha sharaquub badarkooda waxaana ku yaallay dugsiyo fara badan oo iqraa ka mid ahayd aflax baa ka mid ahaa toddobiyo tobanka mayo xildhibaan xasan cawaale hayse baa ka mid ahayd caruur fara badan iyo aqooyaha fara badan madal ay kasoo baxayan bahayd waxaa dhinacan kale ka xigtay nimis kilaabkii oo saacaan hargeysi ku ahayd marka meel marka horeba waddo u baahnayd oo in la baneeyo oo baahi bulsho taagnayd ba ahayd dardamiska somalilan waxaa la sameeyey saddex sano ka hor saddexaas sano meel ay u soo maraan caasimadda maysan jirin hadda kani hubaal baa meesha laga dhisay qoyska madaxtooyadu ay leeyihiin milkiyadiisa sababta loo baneeyey baahida keentayna waxaa ahayd hutaalka fasaarkan wadooyin loo helo dad fara badan baa hantidoodii la burburiyey dad badan baa jigaaradoodii la dudumiyey lidalik baa xisbiga mucaaridka ayaanu ka tirsannahay ama xisbiyada kale u cideeyo waxa ay platform siyaasa u haystaano oo shahaado sharciga u haystaano guddiga kala reerista ururada furashada ururada siyaasadda aa u siisay maaliyinida iyo toosinta xukuumaddu khaladaadka shacabkeeda ka geliso oo codkaan dadkooda meel dheer ku dhacayn bay marka imanada waxay ka hadleen oo dhaliileen war dadkan maatida ah xaqoodii iyo xurmadoodii iyo xoolahoodii baa meesha ku baabaya laga daayo sababmaa sidaa u tirahdeen baa liisku inta ku qabteen baa lagu barqad waa kugu soo noqon doonaa ciid muuse ma u aragtaa in dadku ay fakarkooda cabiraan oo ay dadka la hadlaan oo ay arrimaha taagan ka hadlaan inay tahay xorriyad qofku uu leeyahay boqol kiiba boqol dastuurkaa damaanad qaadaya qofku inuu xorriyaddiisa hadlo hase weliba iyagu mas-uuliyiin xisbi bay ahaayeenoo fasax labaad bay sii haystaan inay dadka wakiil uga yihiin laakiin qofku wuxuu damaanadaa haystaa inta uu xayndaabka sharci ku jiro ee aanu ka tallaabin xuduudaha loogu talagalay waxaa ka mid a hay-adaha ciidanka ama kuwa qaranka ha noqdaan ama kuwa booliska ha noqdaan siyaasadda sideedaba way ka madax bannaan yihiin wiilashan waxaa lagu haystaa inay barahooda bulshada soo dhigeen nin dirays ciidan xidhan hase yeeshee aan ciidan ahayn oo la yaqaano oo waddanka ingiriiska degan oo xisbiga muca xisbiga waddani laamihiisa laan ka mida laamihiisa ingiriiska ku taalla guddoomiye ku-xigeenka ah hase yeeshee grace ciidan u xidhnaa inay baraha bulshada soo dhigeen oo ay ka dhigeen in ciidankii boolisku uu ku milmay siyaasadda taas waxay sharafta ciidanka kaga dhaca ku tahay meel ka dhac weyn waa mahadsantaha haye barqad iid muuse dee ma joogo dalka oo waxa degan yahay dalka ingiriiska laakiin taasi laakiin taasi noqon mayso inaan war laayahay de warka waan heli karaa anigoo jooga
aan ka boqo walaalo oo ku dhegeysanayso sharafla ku dhegeysanayay iid muuse iminka wuxuu kusoo galay dooda falanqeeyo siyaasadeed xisbigana xil kama hayo kulmiye dowladana xil kama hayo haddana waxaa iskuba rogay isagoo falanqeeyo siyaasadeeda inuu difaaco u noqdo xisbigii kulmiye dowladii khaladaadka galaysa laakiin taageeraan ahay way sheegtay falastiin wayna taageeraan xisbiga ninka ninka ninka ninka de haddaad taageerata waxaad mas-uuliyiinta xisbigaaga xilalka ka hayaa taageerta ama xukuumaddu inay soo galaan dooda oo hadday wax isla hayaan ama ummadda ay dhaliishoo difaaci karayaan meesha laakiin ma sheegan inaan si dowladad hayo imanka dowladana waa difaacaya xaqna waa difaacaya xaqna waa loo leeyahay waxaa dhacday nin ninka ninka ninka maxa- een, bejkiisa soo dhigay arrinta ciidanka wuxuu ahaa maxamed sidiiq dhame waa ninka maxkamaddu dembi ku weyday ee ay sii daysay ay xorriyadiisa u celisana bejkiisa soo dhigay ciddu soo dhigana waxay ahayd wakiilka manchester united u qaabilsanaa xisbiga kulmiye xisbiga wadanimaa hele iidaa saxe ayaa Eh, wuxuu soo iguma di- xidhay- iguma diidan iguma diidanin haddaan helmaamay haddaan helmaamay waan helmaami karaa laakiin iguma diidanin inay nin shiciba boolis ku sheegaan soo maaha iguma diidanin iidow doodaa misliidgareynaya dhegeysagoo ku dhegeysanaya walaalo inankaas baa soo dhigay maxamed sidiiq baa soo dhigay inankaasina markaa wuxuu qaatay wakiilka manchester xisbiga kulmiye u fadhiyey grace ciidan wuxuuna qoorta sudhay loogada ama shicaarka ama iskaafka xisbiga kulmiye marka maxamed sidiiq wuxuu ku sheegay deyskiisa inaan bahdil ka ciidanka laga daayo oo baxnaano iyo ay u baahan yihiin sida maxkamadda garooshye ka biis- ka siisay oo dilayska inaana hayradiisa lagu ciyaarin cidda ku ciyaartana xisbiga kulmiye iyo xukuumadda ay tahay xorriyadiisina waa u celisay isaga oo wax dhiri meesha kaga tahay laakiin ujeedada dooda ciidan hagel falastiin ciidan inuu dooda geliyo maaha ciidanka xisbigaan ixtiraam baan u haynaa ciidanku waa kuwa amnigooda lagu ma ma isaan waa idinkii kalsoonida kala noqday barkade adigu waa kii adigu waa kii kalsoonida kala noqon iyo ciidanka booliska ixtiraam ma jiraan u haysaan kala fiican doodu waxay taagan tahay doodu doodu waxay taagan tahay wadadaa la baneeyey ma wado ummadda loo baneeya mise waa wado cid gaara loo baneeyey barqad marka een, waa ay dhacday wixii dhici lahaa xal maxaa u aragtaa hal waxaan u arkaa hal waxaan u arkaa marka hore khalad bay ahayd inamo xisbi xilalka haya oo mas-uuliyiin ahaa inay labiyo konton cisho xaqdarro ku xiran yihiin hal waxaan u arkaa distoog garsoorka dalka in hayradiisa xukuumaddu ay ilaaliso oo juqajuqaynta ay ka dayso waa mahadsan waa mahadsantaha haye iid een, maxaa adiga xalku u aragtaa xalka waxaan u arkaa een, horta in maxkamadda lagu kalsoonaado oo iimaan lagu qabo dowladnimada ayna farasa sidaa daraaddeed horta wax kasta oo ay maxkamadda xukunto in iimaan lagu qabo oo la ogolaado haddii ay qofka qancin weydana dariiqa sharciga loo mara baan horta anigu xal u arkaa sidaa daraaddeed wixii ay ku difaaci lahaayeen ee makhraatiyadeedii leh ee maangal noqon kara inay la soo diyaargaroobaan unbaan anigu xal u arkaa waa mahadsantihiin aad waa mahadsantihiin labadiina inta ayaanu kusoo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban waxaana ka qaybgalaya xubinta dooda gaaban iid muuse maxamed oo ah siyaasad falanqeeye islamarkaana taageera xisbiga kulmiye iyo barqad jaamac batuun oo ah xoghayaha cadaaladda ee xisbiga wadani tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana nabadgelyo
aaday u mahadsantahay falastiin axmed iibaan oo inala socodsiinaysa dooda gaaban halkaad ka dhegaysanaysaana waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a haatana dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii amuraha maraykanka waa kan maxamed cabdi xasan sandheere oo inala socodsiiyo
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa toddobaadkan socdaal ku maraya dalal dhowr ah oo dunida ku yaala barnaamijkeenna amuuraha maraykanka ee toddobaadkan waxaan ku faahfaahin doonaa qaybta bariga dhexe oo dhowrkii maalmood ee u dambeeyey uu joogay madaxweyne trump ayaa socdaalkiisa ka bilaabay dalka sacuudi carabiya halkaasoo uu heshiisyo ganacsi iyo kuwo amni kula galay dalalka ku bohoobay gacanka carabta maalintii axaddii ayuu sidoo kale shirguud la galay madaxda tiro ka badan konton dowladood oo dunida muslimka ka mid ah khudbad uu halkaasi ka jeediyey ayuu trump u adeegsaday luuqad ka fudud tii markii uu ku jiray ololaha doorashada islamarkaasna dalalka muslimka ugu baaqay inay argagixisada ka hortagaan A better future is only possible if your nations drive out the terrorists and drive out the extremists, drive them.
mustaqbal wanaagsani waxa uu suuragal yahay oo keliya haddii dalalkiinnu ay argagixisada iska eriyaan oo xagjirka iska eriyaan iska eriya ka erya goobihiinna cibaadada ka erya bulshooyinkiinna Drive them out of your communities.
waxyaabaha haddaba heshiiskan lagu gaadhay intii shirka lagu jiray waxaa ka mid a in la asaaso xarun lagula dagaalamo argagixisada faahfaahinta qodobkaasi ayaan weydiiyey maxamed axmed cilmi oo ah arday sharciga iyo siyaasadda shahaadada b h d-ga ah kaga diyaariya jaamacadda imaam sacuud ee magaalada rayaad waa su-aal fiican waa mahadsan tahay Eh, fikradaasi runtii waxay ahayd fikrad beryahan oo dhan baa laga hadlayey in eh, iskaashi laga yeesho eh, dhanka argagixisada iyo waxyaabaha hadda aad moodo inuu caalamka kusii faafay oo iska noqotay aafe caalamiya iska noqotay Eh, saddex arrimood baa runtii eh, lagaga dhawaajiyey Eh, waa marka hore in laysla qaato fikraddaas oo waxaa dhici karta dowlado badan fikraddaa lafteeda badan maganaysaa sidii laiskula qaadan lahaa iyo qaabku noqonayo Eh, kelmadda irhaab oo iyada lafteedu walba sidii la doono loo dhigo in fikradda horta la isla qaato qodobka koowaad buu ahaa qodobka labaad in la sameeyo guddiyo arrintaa kasoo tala bixisa oo daraaso iyo eh, guddiyadaasi ay noqdaan guddiyo aqoon u leh oo arrintaasi kasoo tala bixisa dowlad waliba ay markaasi eh, samayso guddigaasi guddigaasina uu noqdo mid arrintaa isaga kasoo tala bixiya qodobka saddexaad ee arrintaa ku saabsan waxa weeyaan marka la helo fikraddii oo laysla qaatay iyo daraase amba guddiyo la helo in laga sameeyo la sameeyo waxa la yidhaahdo cilmi baaris amba ma garanaysaa daraasaad laga soo qadimo oo la keeno sida imika aan sheegayno mid madowga laga saaro iyo siday ugu jirto arrintani eh, wax kaleera oo laysla wada ogyahay oo cad oo la yidhaahdo markaas marka intaa marka laysla helo ayaa waxa la yidhi waxa la aasaasayaa xarun ku taala magaalada riyaad oo arrintaa la dagaalamaysa dowladahana way u furan tahay waa qodobka muhiimka ee u baahan in hoosta laga xariiqo isaga laftigiisu way u furan tahay la- dowladaha raba in ay kasoo qayb galaan Ee, sanadkan hadda hijriga xagga ah, taariikhda sacuudiga marka laga hadlo amba islaamka way u furan tahay sanadkaasi intuu dhammaanayo inay dowladuhu soo codsan karaan eh, inay ka qayb galaan oo xaruntaasi ay xubin ka noqon karaan waan gartay waxaa kale oo lagu dhawaaqay baa layidhi oo maraykanka iyo khaliijku ay kala sexdeen eh, iyo si guud eh, islaamku in maaliyadda laga gooyo kooxaha argagixisada maxaa looga jeeday Een, su-aasha lafteeda runtii waa su-aal aada u fiican oo muhiima Een, in la caddeeyo la kaleelgareeyona aada ugu baahan Een, ninba sibuu u fahmayaa waxaa laga yaabaa dad badan inay u fahmayaan inay dowladaha islaamka qaarkood ay ahaayeen kuwa iyagu lacag siiya ma garanaysaa Een, qayb ku saabsan een, qolada argagixisada amba xagjirka laakiin sidaa maaha su-aashu amba amba arrinta looga jeeda midaas maaha waxaa looga jeedaa oo in badanna uu madaxweynaha maraykanka ku celceliyey Ee, laga yaabana in eh, isha lagu gudayo dowladda hadda ah, waddanka iiraan oo laleeyahay ma garanaysaa iyadaa ka dambaysa waxyaaba badan oo qallaasa badan oo khaasatan ka abuuran gaar ahaan wadamada bariga dhexe ka abuuran ayadaa ka dambaysa madaxweynaha maraykankuna in badan buu arrintaa ku celceliyey madaxweynaha sacuudiga ama boqorka sacuudi baa arrintaasi aada buu uga hadlay Ee, madaxweyneyaal kale way ka hadleen Een, arrinta meeshaasi runtii laga soo dheexan karo in laleeyahay een, qadiyadaasi iiraan ha lagala hadlo inay faraha ka qaado inay dowladaha eh, ay faragelinaysa faraha ka qaado waxyaabahan ay adeegsanaysa ee jamacaadkan amba ururadan argagixisada ay faraha ka qaado haddii ay faraha ka qaadi weydo in markaasi loogu wareego wixii kale ee tallaabo ah ee laga qaadayo haddii haddaba aynu si qoto dheer u eegno waxyaabaha ay dhinacyada shirka ka qayb galay uu mid walba faa'iiday aynu ka hormarno dalka maraykanka iyo wixii uu shirka ka soo helay waa kan ibraahim maxamed maxamuud baqbaqaani oo ku sugan gobolka minnesota oo arrimahaasi ka hadlaya Eh, walaal maxamed waa mahadsantahay waxaa la dhihi karaa maraykanku dhaqaale iyo iyo ballanqaadyo badan ayuu soo helay dhinaca ganacsiga shirarkii uu la galay wadamada khaliijka iyo maraykanka iyo sacuudiga iyo maraykanka wadahadaladii ugu badnaa intii hore maalmihii sabtidii waxaa lagu heshiiyey in afar boqol iyo lixdan bilyan oo dollar een lacag gaaraysa in ay uga gadan doonaan wadamada khaliijku ee wadanka maraykanka hub iyo iyo maraykankuna inuu la jiro wuuna garab taagan yahay wadamada khaliijka gaar ahaan dagaalka ay kula jireen waxa loogu yeeray ee dagaalka ay kula jiraan ee wadanka iiraan Een, kadibna maalintii axadda ahayd waxaa dhacday shir ballaaran oo la wada sugayey oo u dhexeeya wadanka maraykanka iyo in ka badan afartan wadan shiray ka qayb galeen oo wadamada muslimiinta ay u badan yihiin shirkaas waxaa ka soo baxay ama khudbad uu ka jeediyey madaxweynaha maraykanka wuxuu sheegay in laga wada shaqeeyo si loola dagaalamo waxaa loogu yeeray argagixisada iyo inay wadamada carabtu ay safka ballaaran ay safka hore ka qaataan een la dagaalanka waxaa loogu yeeray argagixisada islaamka iyadoo taasna ay uga jawaabeen sacuudigu inay aasaaseen xarun la dagaalanta afkaarta khaldan ee- ee ee- ee islaamka een lagu sheegayo waan gartay haddii markaa maraykanku uu ka soo faa'iiday eh, shirkii uu sacuudiga u tegey eh, inuu hub ka iibiyo eh, carabta gaar ahaan khaliijka amaba gacanka islamarkaasna lagu qancay in la aasaaso xarun lagula dagaalamo waxaa loogu yidha argagixisada taasoo dabcan maraykanku u arkay inay faa'iido u tahay eh, si aan dhibaato dalkiisa u soo gaadhin islaamku maxay ka faa'iideen shirkaas waxaa la dhihi karaa waxaa la filayay in wadahadal buuxa lala galo madaxweyne trump gaar ahaan markuu doorashada uu ku jiray madaxweyne trump wuxuu waday hadallo kulkulul oo islaamka cadaawo ku ah wuxuu yidhi islaamku diin ma aha islaamku waa argagixiso islaam muslimiintu waa saas waxaasoo dhan madaxweynaha lagulama xisaabtamo bilcagsi red carbet baa loo dhigay ama ama ama carbet gaduudan oo lagu soo dhoweeyo loo mushxaraday dhinaca kalena booqashadaas bariga dhexe kadib madaxweyne trump waxa uu u gudbi doonaa qaaradda yurub iyadoo meelaha uu tegi doonana ay ugu weyn tahay jamhuuriyadda vaticanka uu kula kulmi doono wadaadka ugu weyn madhabta katoliga ee bob francis dhegaystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankan maanta kaga hadalnay madaxweynaha maraykanka donald trump oo booqasho ku maraya dalal dhowr ah oo dunida ku yaala intaynu barnaamij kan oo kale ah markale ku kulmi doonno waxaan dhegaystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdisan dheer oo noola socodsiinaya barnaamijkii amuuraha maraykanka haatana dhegeystayaal aan ka codsado cabdixakiin maxamuud sirwac oo barbarkaiga fadhiya bal in qodobadii warka caalamka dur korona inoo dulmaro mahadsanid xuseen shir ay yeesheen boqol iyo shan iyo siddeetan dal oo xubnaha kaalaanta caafimaadka adduunka w h o ka dhacay magaalada jineefa ee dalka switzerland ayaa lagu doortay agaasimaha hay-addaasi hogaaminaya doctor tadros arhanan wasiirkii hore arrimaha dibadda etoobiya ayaa loo doortay inuu noqdo agaasimaha cusub ee hay-adda w h o tedros arxanan oo labiyo konton jir ah ayaa wareegii labaad ee doorasho oo ay ku baratamayeen ilaa iyo laba musharax helay boqol iyo koob iyo labaatan cod isagoo kama dambaystana musharaxi ay isugu soo hadheen doctor david nabaro oo u dhashay dalka britain oo helay labiyo lixdan cod dhinaca kalena booliska dalka britain ayaa sheegay in ugu yaraan labiyo labaatan qof ay dhinteen halka sagaal iyo konton kalena ay ku dhaawacmeen qaraxii habeennimadii isniintii ka dhacay magaalada manchester aad ayuu mahadsan yahay shirwac haatana dhegeystayaal aan ku wada nasanno codka fanaanada faadamo haldhaha
yaa salaam inaa ku dirtaan rabaaye haaye haa weliba degdeg baan jeclaaye haa dhegaystayaal heestaasi codkeeda tolmon ay nagu soo gaadhinsiinaysa fanaa- fanaanada faaduma haldhaa waxay gebagabo u tahay idaacaddayada fiidnimo oo ay si wada jira caawa idinku daadiinaya xuseen barre aadan iyo weliba aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac tan iyo tan idaacaddan idaacadda xigta isugu iman doonno berito la lixiyo barka subaxnimo waxaanu idkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo